ورسوله أما بعد قال المؤلف رحمه الله ودليل التوكل توكلك دليلتيس قوله تعالى وهي وعلى الله ألا دشيس فتوكلوا تلسارتا إن كنتم هداته مؤمنين كوا مؤمنين وقال تعالى ومن يتوكل على الله قفك الله تلسارتا فهو حسبه الله سيغفرا waxaan ku soo wada jirnay kitaabkii ahaa al-usuul athalaata lilimaam maxamed bin cabdiwahaab raxmatullah calayhi gaar ahaan asalkii koobaad usuushii saddexda ahaa asalkii koobaad oo ahaa ilaahay subxaanahu wa tacaala barashadiisa iyo ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu keligii cibaado mudan yahay waxyaabihii ku saabsanaa iyo anwaacda cibaadada wax ka mida oo la tusaaleeyey tirintii la tirinayay iyo mid walba daliilkiisa keenintii la keenayay waxaan maanta bilaabaynaa tawakulka iyo tala saarashada allah subxaanau wa tacaala la tala saarto inay diinta ka mid tahay waajibna ay tahay waxyaabaha daliilka u ah marka sheekhu wuxuu yidhi wadaliilu tawakuli tala saarashada daliilkeedu qowluhu tacaala waayo wacala allaahi alla dushiisa fatawakkaluu tala saarta in kuntum mu'miniina haddaa tihin attawakulu tawakulka waxaa la yidhahdaa alictimaadu cala shayi alictimaadu cala shay yacni shayga in la cuskado oo lagu kalsoonaado oo asaga laysku halleeyo tawakulaa la yidhahdaa isaga laysku halleeyo soomaalidu tala saarashay dhahdaan tala saarasha macnaheedu waxaa laga wadaa shaygan axadkan ayaa waxaa u tala saaratay difaaca wixii dhibhoo ku soo gaari lahaa iyo wixii wanaaga keenidda lagu keeni lahaa iyadoo xil saarato u tala saaratay marka shaygaas kalsoonidaas in alla lagu qabo ilaahay la tala saarto ilaahay laysku dhiibo subxaanahu wa tacaala waa diin goormaa saas la yeelaa waxaa saas la yeelaa marka wixii asbaaba lala yimaado ashyaadu asbaabay leedahay asbaabda markaa la timaado wixii ka dambeeya ilaah tala saaray subxaana wa tacaala wixii dhicitaankooda iyo dhicitla-aantooda hadba waxaad rabtay ilaahad uxil saaray subxaana wa tacaala u tala saareen waada ku qancee wixii kugu dhacaan wixii kugu dhacaan waa ku safree wixii kugu dhacaan oo kaaga yimaado meeshaasna waa ku safree maalan risaqaad u baahan tahay asbaabtii risaqaad la imaanay ilahayna waa tala saaray subxaana wa tacala wax kuu imaalaha dhibaa ku gaaray dhibkii inaad iska fujido iska difaacdaad rabtaa wixii sababood la imaan karto isdaaweyn iyo waxyaabihii la mida waad la imaanee ilahayna waa tala saaray subxaana wa tacaala ilahayna waa tala saaray tala saarashahaas marka ilahay la tala saartaahi iyo kalsoonaashahaas ilahay lagu kalsoonaadaa iyo tiirsanaantaas alle lagu tiirsanaaday shay diina waaye ilahay marka wuxuu leehay wa cala allaahi alla dushiisa fatawakkaluu tala saarta in kuntum haddaad tihiin mu'miniina kuwa mu'miniina oo iimaankoodu dhab yahay tala saarta wax walboo dhiba ilahay laga tala saarto subxaana wa tacaala wax walboo dhiba ilahay laga tala saarto dadka muslimiinta oo iyagoo yar ayaa waxaa soo hujuumaya gaale aad u fara badan dadka ku soo hujuuma waa dadka tiro badan waa dadka hub badan waa dadka dhaqaalo badan haddana ayagu waxay ku taagan yihiin xariggii allay haystaan asagaasayna ku dagaalamayaan ilahayaana kaalmeynaa subxaana wa tacaala ayagu sababtii difaaca waa la imaanayaan sababtaas ilahay asbaabta ilahay u gargaarana waa in qofku ou isticdaad sameeyo iimaaniya oo qalbiyanna uu dhismo oo qofku diinta ilaahay ku dhego sidoo kale isticdaad kalena uu sameeyo iyo maaragta wuxuu diyaarsan kala diyaarsado ilahayna uu tala saarto subxaana wa tacaala ilahayna uu tala saarto ilahay marka wuxuu ley wacala allahi alla dushiisa fatawakalu tala saarta in kuntum hadaatiin mu'miniina kuwa mu'miniin hadaatiin وqاaل تaعالى ilah wuxuu ley وman yتwkل qofkii tala saarta calى الlahi alla qofkii tala saarta fahuwa xasbuhu alla asagaa ku filan qofkii alla tala saarta ilahay asagaa ku filan ilahay subxaanaه wa taعalى asaga dhibka ka celina ilahay subxaanaه wa taعalى nacfiga asaga soo jiida waxaa ka horreeyay ayadda وman yتaqi الlaha yجcal lahu mkrajا وyrزuqhu min xayثu laa yxtasib وman yتwkل calى الlahi fahuwa xasbu qofkii alla ka baqa oo ilaahay subxaana wa tacaala wixii uu faraha fartoomo wixii alla u ka reebana ka hara ilaahay isagaa arsaaqa meeluusan ka malaysa inuuna ka arsaaqa qofkii ilaahay tala saarta subxaana wa tacaalana ilaahay waa ku filan yahay asbaabta risaqa waxaa ka mida marka oo lagu helo risaqa taqwada alle subxaana wa tacaala cabsashada alla laga cabsado iyo dalabka cilmi sharcigaa la dalbo asbaabta risaqa lagu helay ka mid taha ilahay marka wuxuu leey waman yatawakal cala allahi qofka alla tala saarta fahuwa xaasbuhu alla asaa ku filan ina allaha alla baaliqu amri amalkiisa mid gaaraayo wa wixii allah uu doono waa mid gaaraya subxaana wa tacaala marka waxaa la rabaa in ilahay la tala saarto laguna kalsoonaado cid kalena aan la tala saaran allahan subxaana watacaala oan loo tala saaran dhib inay kaa difaacdo wanaagna ay kuu keento aan loo tala saaran hadday dhacdo mararka qaar inaad qofku xil saarto inuu arbaabka istaago u istaaq noqdo waardiye noqdo ama beerta uu kuu waardiyeeyo ama dukaanka uu kuu waardiyeeyo amaba adiga naftaada u waardiyeeyo amaba u adiguna aadama waxbarasho ku mashquulsho ama siyaabo kale aad ku mashquulsho asagana aad u dirto ood u xil saarto inuu kuu soo shaqeeyo qofkaas tala saarashada la tala saartay maxay noqee tala saarashada la tala saartay iyo kalsoonaanta lagu kalsoonaaday maxay noqee labaa loo kala qaadaa haddii qofkaas aad u aaminsan tahay inay tahay qof sabab asbaabta ka mida ah waxa uu kuu qabaa waxaad aaminsan tahay inuu sabab asbaabta ka mida uu haasow hadduu ku wardiyeyna waxaad aaminsan tahay inuu asbaabta wax layskaga difaaco wax ka mida uu qofkanu yahay oo ugu yaraan soo qayra dhaamaa wixii dhibana cilaah intii tabartiisa oo sababtii dhibka lagu celi laha u yahay haddii wax khayrku uu adka filayday oo kuu soo diraaho ku siinaana waxaad aaminsan tahay inuu sababtii khayrka lagugu siilaha uu yahay haddii saas ay arrintu tahay ma wax bannaana mase waa xaaraan ya waa bannaanta hadduu sabab aad ka aaminto waa bannaantaa sabab aad ka aaminto haddii laakiin aad aaminto in qofkaanu uu isagu naftaada ku xihan tahay isagu ku badbaadi karo isagu uu beertaada ilaalin karo isaga haddaad heshana aada ka seexay wax walba oo isleedaa wax isaga soo ag maraahu beertaada ma gaari karaan dukaankaada ma jabsan karaan naftaada uma imaan karaan dhib kuma keeni karaan wanaag kaama riixi karaan haddaad is tidhaahdo maxaad noqee waxaad noqee shirkiaad ku dhacday tala saarashada saas ayaa la tala saartaa allah subxaana wa tacaala tala saarashada saasa allah la tala saartaa waman yatawakal cala allahi qofka alla tala saarta fa huwa xasbuhu alla asaa ku filan wa daliilu raqbati raqbada daliilkeeda iyo wrahbati rahbada iyo wlkhushuuci qowluhu tacaala inahum ambiyada ilaahay kaanu waxay ahayd yusaaricuuna kuwa ku degdega fi lkhayraati khayraadka iyo waxyaabaha wanaagsan samayntooda wayadcuunanaa waanana baryi jireenoo waana caabudi jireen raqaban wa rahaban ayagoo ah wa kaanuu lanaa khaashiciina kuwa noo khushuucsanna way ahaayeen shiku wuxuu israaciyey saddex arrimood oo arrimihii uu sheego cibaadada kamid ahaa ka mid ah saddexdaas waa alraqba iyo wlrahba iyo wlkhushuuc alrabatu waa maxay wrahbatuse waa maxay alraqbatu waa jeclaan la jeclaado hayga la jecel yahay helitaankiisa jacayl la jeclaado shayga la jecel yahay helitaankiisa raqbada laga wadaa alrahbatuna maxaa laga wadaa cabsasho laga cabsado shayga dhib kale wlkhushuucna waa maxay isduleyn waay isduleyn iyo isquduucin ilahay marka wuxuu lehy subxaana wa tacaala inakum ambiyada ilaahay suurat lambiya in badanoo kamida markii laga soo sheekeeyey ayaa ilahay wuxuu yii inahum ambiyadaasi iyo rusushaasi kaanuu waxay ahaayeen yusaaricuuna kuwa ku degdega fi lkhayraati ay bificli lkhayraati waxyaabaha khayraadka uun wanaagsan oo daacada allah samantooday ku dadaali jireen waana ku degdegi jireen dadkana waa ugu hormari jireen ambiyada ilaahay khayraadka samayntoodasamayntoooda sababtu waa maxay raqaban jacayl dartiis ay jecel yihiin waxa ilaahay agtiisa yaalla oo naxariis allah oo dembidhaaf allah oo janno ilaaheeya warahaban iyo cabsi darteed ay ka cabsaayaan waxa alla agtiisa ahaaday oo ciqaab ah oo caro allah oo naar jahannamo ah labadaasay ay inta udhexeeday ku jireen rabatan raqaban warahaban intaas udhexeeya raqaban warahaban labadaas inta udhexeeday ku sugnaayeen oo waxay wanaagka u samaynayaan waa maxay saasay u samaynayaa marka culamada qaar waxay yidhahdeen markay arrintan ka warramaya waxay yidhahdeen ilaahay markii la caabudaa waxaa loo caabudaa cabsasho laga cabsaa cadaabkiisa iyo rabitaan la rabo naxariistiisa la rabo labadooda marka mara jamcinaa mase labadooda miduu maraa la xooga la saaraa qaarkood waxay yidhahdeen haddaad haddaad wax wanaaga aad samayn tagto wax wanaaga oo lagu amray markaad samayn tagto labadoodtay xoogga la saaraa raabitaanka oo markaas waa inaad diila aad haysato maalan salaadda qofkii tukata khayrkaas uu leeyaha la yidhi sadaqada qofkii bixiya khayrkaas uu leeyaha la yidhi macruufka qofkii fara dadka khayrkaas uu leeyaha la yidhi markaas aad marka arrintaas daacada aad samaynay waxaad soo xaadirsee jacaylka aad jeceshahay dembidaafka alle subxaana wa tacaala iyo waxa shaygan lagu ballan qaaday oo wanaaga markaas taasaa xoogga la saaraa markii laakiin aad la gudboonaato kula gudboonaato ama ay ku soo wajahdo shay xaaraama kusoo wajaho ama xaaraam ay naftaada damacdo inaad samaydo maxaa la rabaa inaad soo xaadirdo cabsashada iyo cadaabka alleh iyo carada alleh iyo lacnada alleh iyo naarta jahanaba gugashadeedii intaas soo xaadirsee saasay yidhahdeen qaarkoodna waxay yidhahdeen inta xoogga laleeyahay inta xoogga laleeyahay qofku wuxuu soo xaadirsaa cabsashada alle subxaanahu wa tacaala markii laakiin qofka uu sakaraado oo xanuunsado oo halis ugu jiro in naftu ka baxdo wuxuu soo xaadirsaa oo xoogga saaraa jaanibka ku saabsan rajada ku saabsan calaa kulli waxaa la rabaa qofku markuu alle caabuda subxaanahu wa tacala inuu saatan u caabudo saatan inuu caabudaa la rabaa ragga in badan oo ka mid a muslimiintaana waxay yidhaahdaan ilaahay markii la caabudayo looma caabudo cabsasha laga cabsaa iyo rabitaan wax laga rabo laakiin weynankiisa keliya qadarin la qadaraah loo caabudo suufiyadaa tira in badan imaamku suufiyadaa in badan yidhah laakiin warkaa sax miyaa mise waa khalad waa khalad maxaa u daliila inuu khalad yahay oo ay ilaahay markii la caabudaa waxyaabaha loo caabudaa weynankiisa waa ka mid tahay laakiin ay haddana ka mid tahay cabsasho cadaabkiisa laga baqaa iyo rabitaan naxariistiisa la rabo in alle loo caabudo maxaa u daliila inahum kaanuu yusaaricuuna waa ambiyada ilaahay inahum kaanuu yusaaricuuna fi lkhayraati wayadcuunana raqaban warahaban raqaban dalbid ay dalbaayaan ee rabitaan ay rabaan waxa alla agtiisa ahaado oo naxariisa oo janno allah iyo warahaban cabsasho ay ka cabsanayaan cadaabka alle subxaanahu wa tacaala odayaasha suufiyada iyo ambiyada ilahay yaa miyaa las ag dhigi karaa xagga cibaadada waxaa dhihi karaa wax ambiyadii ilaahay ay ku cibaadaysteen ayaa waxaa iskala weynaada dadka kale qayrkiisa iskala weynaada oo ka gudbamay aan dhihi karaa lama dhihi yaqaan dad marka baadiyoobay waa dadkaas wa kaanuu waxay ahaayeen lanaa annaga khaashiciina kuwa noo khusuucsan ambiyada ilahay waxay ahaayeen kuwa annaga noo khusuucsan oo sukaana duleeya oo sukaana bahimbeeyey ahaayeen marka khushuucuna diinta ilahay uu ka mid yahay khushuucuna diinta ilahay uu ka mid yahay meelaha qaarna cibaadooyinka la isfaray ruknigu u yahay oo la-aanteed ansixi mee salaada waxyaabahaasu ansixi maa sida salaada oo kale salaada arkaanteeda khushuuc ma ka mid yahay mase ka mid maaha waa ka mid khushuuc la-aanteed lama ogola khushuuca waxaa laga rabaa laga wadaa qofku inuu waxa uu sheegaana ku tadaburo qalbigiisana soo xaadiriyo iskuna duleeyo alla subxaanahu wa tacaala waaya marka saddexdii arrimood oo raqbada iyo rahbada iyo khushuucaba shiiku wuxuu ku kulmiyey aayaddan keligeed inahum kaanuu yusaaricuuna fi alkhayraati wayadcuunana raqaban warahaba wa kaanuu lana khaashiciin sifadaas ambiyada ilahay lagu sifeeyana waa sifo wanaagsan ilahayna waa ku ammaana subxaana wa tacaala qof walba muslimana waxaa la rabaa shaygii ilaahay ou ambiyada ambiyadiisa iyo dadkii saalixiinta uu ku ammaanay inuu la yimaado saasaa la rabaa isfarid sheegaa la isfaraha aayadda ku jirta isfariddu aayadda waxay uga jirtaa dhanka yani ammaanta la ammaanay qofkii waxaan sameeyey qofka waxaan sameeyey ammaanta la ammaano dhankaas ugu jirta waxaan qaadanay tawakulka iyo raqbada iyo rahbada iyo khushuuca tawakulka maxaa la yidhaha niri tala saarasho iyo cuskasho shaygaan la cuskado tala saarashada rasmiga iyo cuskashada shaygaan la cuskadana yaa iska leh allah subxaana wa tacaala sidoo kale alraqbatu macnaheedu waa maxay waa jacayl la jeclaado shayga wanaagsan in la helo soo maa alrahbatuna maxaa waaye cabsasho laga cabsado shayga dhib kale laga baqo waaye alkhushuucuna suulleyta waaye dhammaantoodna yaa iskaleh allah subxaanahu wa tacaala ilahi wuxuu leeyahy inahum kaanuu yusaaricuuna fi lkhayraati wayadcuunana raqaban wa rahaban wa kaanuu lana khaashiciina wallahu subxaana wa tacaala allah aclamu bilah towfiiq dacfiyaa ku jiray leeyihi makhluuqaad ka baqday ya laba bayt miyay ka tirsheen ilaahay awoodiisa mararka qaar saasay leeyihiin waa meelaha qaar qulugaasay ku dhacayaan mararka qaarna ilahay cidaana inay caabudayaan ilahay cidaana inay caabudayaan ilahay nahmusha calaa kulli wallah subxana wa tacala calaa waclam billah